halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toos uga dhegeysaneysaan mawjadaha efemyada magaalooyinka qaariga caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waa subax talaada ah bisha diseembarna waa shan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir halkan waxaa uga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
arrimaha ugu muhiimsanna waxay tahay kow in dowladda federaalka dhinaceeda ay ka hagaajiso maamulka iyo maaraynta maaliyadda oo ay ka kordhiso canshuurta si loo ogaado soomaaliya inay ku socoto dariiqii isku filaansa labo in beesha caalamka ay kaalmadooda ciidamada afrikaanka iyo ciidamada xoogga dalka la xoojiyo si dagaalka lagula jiro argagixisada loo soo afjaro
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariisow oo ka warramayay qodobada ka soo baxay shirkii looga hadlayay amniga soomaaliya iyo hirgelinta qorshaha dhismaha ciidamada qaranka ee muqdisho ka dhacay sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin faahfaahsan oo ku saabsan dilka cali cabdalla saalax waxaa kaloo aad maqli doontaan dhegaystayaal maxkamadda sare ee maraykanka oo oggolaatay in si buuxda loo dhaqangeliyo xayraaddii socdaalka ee uu soo rogay madaxweyne trump qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
maxkamadda sare ee dalkan maraykanka ayaa ku dhawaaqday go'aan guul oo ah madaxweyne trump maxkamadda sare ee maraykanka ayaa go'aan ku gaartay in sharci uu yahay go'aankii xayiraadda dhinaca socdaalka ee madaxweyne trump uu saaray lix waddan go'aanka maxkamadda sare ayaa kusoo beegmaya iyadoo maxkamadaha hoose ee gobolada qaarkood ay kasoo horjeesteen amarka xayiraadda ee madaxweyne trump amarka xayiraadda madaxweynaha dalka maraykanka ee trump ayaa saameynaya dalalka ay ka imaanayaan dadka oo ku dhowaad sideed dal ah oo lix ka mid ay yihiin muslimiin kuwo ay u badan yihiin oo ay ku jirto soomaaliya waxaana ka mid a dalalkaasi jaad iiraan libiya kuuriyada waqooyi suuriya venezuela iyo yeman
dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isaga oo ku sugan gobolka yuta ee dalka maraykanka waxa uu soo koobay dhulka seeraha ah ama danta guud ah ee qaybta ka ah galbeedka gobolkaasi madaxweyne trump ayaa isagoo ku sugan caasimada utah ee salt lake city waxa uu cambaareeyey siyaasadda xukuumadda federaalka ah ee maraykanka isagoo tilmaamay in siyaasaddaasi ay u muuqato mid dhulkii dadweynaha ay ka dhigayso mid dan guud ah go-aanka madaxweyne trump ayaa si weyn hoos ugu dhigi doona baaxadda dhulka danta guud ah ee gobolkaasi utah madaxweynihii hore ee dalka yeman cali cabdalla saalax ayaa la dilay xisbigiisa ayaa xaqiijiyey isniintii shalay ahayd goor dambe geeridiisa iyadoo muuqaal fideow ah oo u muuqda in ciidamo ay ku dulbuuqayaan lasoo dhigay baraha bulshada ay ku xiriirto wuxuu dhintay isagoo difaacaya jamhuuriyadda ayuu yiri madaxa xisbigiisa g p c oo ah xisbigii uu hogaaminayay isagoo ku eedeeya xuurtiyiinta ku sugan koonfurta caasimadda ee sanca inay ka dambeeyeen dilkiisa dhinaca kale qaramada midoobay ayaa sheegtay in duqeymaha ka dhacaya caasimada dalkaasi ay sii xoogeysteen iyadoo dagaalkuna uu ku fidayo meelo badan oo dalkaasi ah kormeerayaal ka socda qaramada midoobay ayaa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii labadii kun iyo kooiyo tobankii waxa u qorshaysan inay booqdaan kuuriyada waqooyi kormeerkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo kuuriyada waqooyi ay bilowday tijaabada hubka nukliyeerka iyo kantaalada riddada dheer qaramada midoobey ayaa sheegtay in wafdi uu horkacayo kaaliyaha xogeya guud ee qaramada midoobey ee dhinaca arrimaha siyaasadda master jeffrey feltman ay booqan doonaan kuuriyada waqooyi laga bilaabo maanta ilaa iyo sideedda bishan disembar
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal xuseen maxaa noo xiga
shirkii ammaanka iyo dhisidda ciidamada soomaaliya ee muqdisho ayaa waxaa ka soo baxay warmurtiyeed xambaarsan qodobo dhowr ah waxaana haddaba arrintaasi iyo qodobada ka soo baxay aan ka waraystay wasiirka warfaafinta ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariisow qodobada kow in lagu amaanayo dowladda arrimo badan oo ay kamid tahay isku dhafka ciidamada oo xawliga ku socota oo ugu dambeysay labada kun iyo afartii boqol ciidamadii puntland oo ka mid noqday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa lagu ammaanay qiimeynta iyo ukuurgelidda xaaladda dhabta ah ee ciidamada xurumaha iyo gobolada oo wasiir ku-xigeenka gacsandhigu uu booqasho ku tegay dhammaan xurumihii lasoo qiimeeyey xaaladooda waxa loo yaqaano operational readiness assessment kaasna lasoo ogaaday tirakoobkii iyo in dhankii maaliyadda la hagaajiyey habkii maamulka iyo maareynta maaliyadda gaar ahaan dhanka ciidamada waxaa kaloo lasoo bandhigay in arrimaha booliiska dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada shaqeeyeen nidaamkii iyo habkii wada shaqeyn lahaayeen dowlad goboleedna u yeelan lahaayeen ciidamo boliis ah oo daraawiish ah ciidanka booliiska federaalkana oo uga shaqeyn lahaa sidii loo tababari lahaa ciidamadaas oo dalkao dhan amniga iyo nabadda loo wada ilaalin lahaa waxaa kaloo laga hadlay sidii amisom oo muddo joogtay dalkan toban sano loo yareyn lahaa ciidamadooda ama ciidamada soomaaliya loogu diyaarin lahaa inay amniga iyo nabadeynta la wareegaan marka saddexda arrin oo ugu muhiimsanayd waxay laysku raacay in la dhaqan geliyo naqshadda amniga security architectureka waxaa kaloo laysku raacay in kabixidda ciidamada amisom ay noqoto mid macquul ah kuna xiran xaaladda lana sameeyo qorshe oo cadcad oo la ogaanayo oo waktiyeysan waktiga ciidamada soomaaliyana ay si fiican ula wareegayaan iyo waktiga ciidamada amisom muxuu ahaa laga maarmi karo waxaa kaloo laysku raacay in beesha caalamku ay usoo jeestaan in ay wixii dhaqaalo looga baahnaa ku bixiyaan marka arrimahaas ayaa ugu muhiimsanaa kadib shirkaasi markuu soo gabagaboobay maxay tahay tallaabada ku xigta tallaabada ku xigta waxay tahay in sidoo kale muddo lix bilooda laysu yimaado shirkan oo kale la qabto lagu qiimeeyo wixii la qabtay iyo wax dhiman arrimaha ugu muhiimsanna waxay tahay kow in dowladda federaalka dhinaceeda ay ka hagaajiso maamulka iyo maareynta maaliyadda oo ay ka kordhiso canshuurta si loo ogaado soomaaliya inay ku socoto dariiqii isku filaashaha labo in beesha caalamka ay kaalmadooda ciidamada afrikaanka iyo ciidamada xoogga dalka la xoojiyo si dagaalka lagula jiro argagixisada loo soo axjaro afar in muxuu ahaa la dhaqangeliyo qorshahan national security architectureka oo micnaheedu uu yahay wixii bilowday oo howlo ahaa ama ha noqoto isku dhafkii ciidamadii diyaargarowga ciidanka xoogga dalka soomaaliya inay wadanka amnigiisa la wareegaan ha noqoto dhankii garsoorka ha noqoto dhankii muxuu ahaa maxaabiista arrimahaasoo dhanna in horumar laga gaaro lix bilood kadibna laisku soo noqdo la qiimeeyo marka meesha waxaa ka caddaasay maanta kow in soomaaliya qorshihii ee la tagtay london shirkii london ee may in caalamkuna ku raacay in maanta la arkay dhaqangelintiisii iyo horumarka ballaaran ee laga sameeyey iyadoo caqabado badan jireen haddana la isla gartay in soomaaliya marxaladda ay joogto horey looga sii socdo amnigana si ka duwan siyaabihii hore oo comprehensive ah ama si dhamaystiran muxuu ahaa loogu tafaxayso madaxweynahan aada uu caddeeyey in soomaalidu ay doonayso inay isku tashato inay doonayso in amniga iyo shacabka la isku xiro iyo in soomaaliya ay soomaali leedahay caalamkana laga doonayo taageerada looga baahnaa
wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan yeriso oo u waramayo xuseen bare aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laatan af soomaaliga idaacadda v o a qoysaska ay saamaysay xanibaadda dadka u dhashay lix waddan oo muslim ah oo ay soomaaliya ka mid tahay inay qaxootinimo ku yimaadaan dalka maraykanka ayaa walaac ka muujiyey go-aanka maxkamadda sare ee maraykanka oo shalay gelinkii dambe ku xoojisay wareegtadii madaxweynaha ee mamnuucaysay dadkaasi ehelkoodu in ay yimaadaan dalka maraykanka haddaba aragtida ehelada arrintan ka walaacsan iyo sharci yaqaano falanqeynaya iyo hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootigaba waxaa warbixintan ka diyaarisay sahra cabdi axmed go-aanka maxkamadda sare ee dalka maraykanka ay ku xoojisay wareegtadii madaxweyne ee madaxweyne donald trump ee ka dhanka ahayd lix waddan oo soomaaliya ay ku jirto ayaa waxaa qoysas badan oo qaxooti soomaali ah oo dunida dacaladeeda ku maqan dadkoodana ay uga dacwoonayeen gudaha dalka maraykanka ay tani sii dhaawacaysaa rajadii ay ka lahaayeen in qoysaskaasi ay dib ula midoobaan oo ay meel ku wada noolaadaan afgaab maxamed xuseen waa wiil dhallinyaro ah oo ku riyoonaya in qoyskiisa mar un ay maraykanka ku wada noolaadaan wuxuu ii sheegay afgaab oo degan gobolka ohio magaalada colombos in markii uu maqlay maxkamadda sare go-aankeeda ay dhaawacday rajadii ugu dambeysay ee uu qabay islamarkaasina ay tahay caqabad soo food saartay isaga iyo qoyskiisa wallaahi aragti ahaan markaa kaaga waramo go-aanka go-aan aada u xanuun badan waayo oo dad badan saameynayo ilaa oo ilaa ilaa half million dad ka badan oo dadkooda ka maqan yihiin oo ani lamid ah bulsho marka go-aanka aad ba aniga qaas ahaan ani aadan u dareemo oo aad baan uga naxay sabab maxaad u dareentay macnaha in qoyskaaga ay ku imaaneen oo keliya mase waxaan u dareemay dee qoyskaygii anigoo muddana kala maqneen oo cunugeyga arkin maadaama aan rajo lahaa marka rajadeediiyaa marka aan aad hoos u noqotay afgaab waa dhowr iyo labaatan sano jir ku shaqaysa baabuurta waaweyn ee traagga loo yaqaano dalkan maraykanka waxaa markii uu ogaaday arrinkan uu markiiba wacay qareenkiisa laakiinse waxa ay u sheegtay in arrintan ay tahay mid xanuun badan oo ay la qabaan malaayiin dad ah cunugii hadda laba sano uu jiraa oo bura wuxuu dhashay twenty fifteen nofembar hadda laba sana u bursantay marka dacwadana waxay socotaa labadaas san oo cunuga jiro oo isagoo caloosha ku jiraan dacwada bilaaba madaxweynaha trump markuu kursi ku fariistay xaaskeyga iyo cunugeyga falaayay sugayeen marka kadibna travel ban oo wadamo badan saameeyey ayuu keenay kadibna dacwadiisa u socotay haddana maantadan warbixin cusuba soo baxda oo maxkamadii sare welina dhibaatadii way taagan afgaab oo keliya ma ahan dadka ay saameynayso arrinkan ee waxaa jira qoysas fara badan oo ku kala nool xeryaha qaxootiyada iyo sidoo kale magaalooyinka wadamada kale ee ay dadkooda dacwadaha uga soo xareeyeen angi plumer oo ah madaxa hay-adda qaxootiga iyo socdaalka cris ee ku taala gobolka ohio waxa ay ku sugan tahay magaalada colombos halkaasi oo boqolaal qoysasa oo soomaali u badan ay ii sheegtay in dhowaantan kiisaskoodii ay xaniban yihiin gaar ahaana kuwa soomaalida ah
and uh, only some of them are active right now you know many of them are on hold almost all of the somali cases are on hold because waxaan gacanta ku haynaa gal dacwadeedyo dhowr boqol oo dad ah qaar yar oo ka mida dadkaasi ayaaba lagu guda jiraa howshooda intooda badanse way xaniban yihiin in badan oo kaysaskaasi ka mid ah waa soomaali wayna xaniban yihiin kaysaska soomaalida waayo wareegtadii afariyo labaatankii oktoobar ayaa ah wax aysan guud ahaanba jaaliyadda fahmin gaar ahaana qaxootiga soomaalida waayo xanibaadaasi waxay xanibaysaa qoysaska isqaba iyo kuwa isdhalay inay isu yimin angi plumer ayaa waxaay kaloo sheegtay in arrinkani ay ku tahay niyadjab weyn soomaalida qaxootiga ah ee ku riyoonaya in qoysaskooda ay ku soo biiraan oo ay meel ku wada noolaadaan waxa ay ugu baaqday dowladda maraykanka iyo sidoo kale maxkamaduhuba in dib u eegis lagu sameeyo go'aankaasi cabdiwaaxid qalinle waa sharciyaqaan ku sugan magaalada minneabolis oo ah magaalo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee dalka maraykanka waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay go-aanka cusub ee maxkamadda sare ee maraykanka go-aanka maxkamadda sare ee maantu waxa uu meesha ka saaray go-aanadii maxkamadaha hoose hadda ka hor joojiyey ama xakiyey xayiraaddii uu madaxweyne trump ku soo rogay marka go-aankan maxkamadda sare wuxuu ka dhigan yahay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne trump ee u dambeysay oo ah tii ugu dambeysay ee number three dadka lagaga mamnuucayay wadamo gaara u dhashay inay maraykanka soo galaan in xayiraadaasi ay sideedii kusoo laabatay ilaa inta dacwada si buuxda loo dhageysan doono oo rafcaan toosa laga qaadan doono marka sida aad og tahay amaro kumeel gaar ah ayay maxkamadaha hoose soo saareen amaradaas ayaa ay meesha ka saartay maanta macnaheedu waxa weeye bilaha soo socda xayiraadii baa la soo rogayaa oo la dhaqan gelina si kastoo ahaataba waxaa isweydiin mudan waxa ay tahay rajada ay qabaan dadka qaxootiga ah ee ku kala baadsan dunida dacalladeeda sida afgaab maxamuud oo isagu aanan weli xataa la kulmin cunugiisa yar ee uu dhashay go'aankan ayaa dhowr jeero hore ay u joojiyeen maxkamado iyo qareenno ka dooday waxaana jirtay in qaar ka mid a maxkamadaha iyo qareennaduna ay taageereen isku soo celcelis haatan waxay ahayd maxkamadda sare waxa ugu badan ay dad badani ka dhirsugayeen waddamada liibiya jaad soomaaliya iiraan suuriya iyo yeman ayaana dadkooda si toos ay u taabanaysaa arrinkan
aad ayay umahadsantahay saara cabdi axmed warbixintaasi inoo soo diyaarisay isla markaa inala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysan waa laanta af soomaaliga v o a
mar kale subax wanaagsan kadib dilkii madaxweynihii hore ee yeman cali cabdalla saalax waxaa isu soo taraya walaaca laga qabo sida uu ku dambeyn doono mustaqbalka siyaasadeed ee dalka yeman warbixintan gaarka ah waxaynuu diyaariyay xuseen barre aadan cali cabdalla saalax oo muddo dheer u talinayay dalka yeman ayaa dilkiisu waxa uu lama filaan ku noqday taageerayaashiisa iyo xisbigiisii almu'tamar alshacbi alcaam dilka cali cabdalla saalax ayaa daba socda hadalkiisii u dambeeyey ee ahaa in uu diyaar u yahay wadahadal ula galo isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo iyada oo sacuudiguna uu arrintaasi soo dhoweeyey taasi oo keentay in xuuthiyiintu ay isaga beegsadaan aakhirkiina ay ku dileen deegaanka uu ka soo jeedo ee sanxaan haddaba sidee ayuu noqon doonaa mustaqbalka siyaasadeed ee dalka yemen cali cabdalla kadib waxaa arrintaasi faahfaahinaya axmed iid obsiye oo ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan dalka sweden run ahaantii waxaa loo malaynaya in yeman ay geli karto dhimashadan cali cabdulla saalax ay keeni karto markaa in yeman ay galasho xaalad gudcur ah oo aanan la garanayn waxa dhacaya markaa maalmaha soo socda maxaa dhacay dalal badan sida sacuudiga iyo imaaraadka waxay isku haleynayaan markaa guul deg dega markaa cali cabdalla saalax uu gaadho oo markaa uu ku sufeeyo qoladan xuuthiyiinta kadibna markaa xi cali cabdalla saalex iyo xisbigiisaba markaa laga qeybgeliyo markaa wadahadallo ay markaa iyaga iyo xukuumadan riyaad hadda joogta ay yeeshaan kadibna sidaa dib markaa dawladdii sharciga ahayd iyo yeman lagu soo celiyey hase yeeshee dhimashada cali cabdalla saalax waxay miiskii bay ku rogeysaa markaa dalalkan labadaa dal ee markaa aad markaa yeman siyaasadiisa saameyn ku leh iyo sidoo kale awoodaha kala duwan ee ka jira yeman gudaheed run ahaantii dilka cali cabdalla saalax shoog weyn ayay ku noqonaysa taageerayaashii cali cabdalla saalax oo loo qeybin karo markaa dhowr nooc nooca ugu horeeya oo ah xisbigiisa xisb almuctamar ashacbi alcaam oo run ahaantii dee kala tafararuqu ku dhacay maadaama dalkii laftiisa uu kala tafaraaruqay oo kooxo kala duwan ay haystaan ciidankii alxaras aljumhuuri markaa oo wiilkiisa axmed cali cabdalla saalax uu markaa maamulaya oo hogaaminaya oo iyaga laftooda markaa lagala wareegay oo qoladan xuutiyiintu wasiir difaac ay markaa magacaabeen ay maamulayeen oo isaga laftiisa markaa kala jab looga baqanayo qaar ay hogaamiyaasha kamid ah ay xuutiyiinta laftiisa raacsan yihiin marka dilka cali cabdalla saalex waxay aada u xoojinaysaa miisaankii markaa xuutiyiintu marka ay ku lahaayeen siyaasadda yeman waxayna run ahaantii wiiqaysaa awooddii xulafadii cali cabdalla saalex iyo sidoo kale kaalintii sacuudiga iyo imaaraadku meesha ay ka lahaayeen oo rabeen in markaa guul deg dega laga gaadho xuutiyiinta meesa meesha laga sifeeyo siyaasadda dalka yemen ayaa waxaa saameyn ku leh dhinacyo kala duwan taasi oo khubarada qaarkood ay tilmaamayaan in ay suurtagal tahay in dilka cali cabdalla saalax aanu waxba ka bedelin xiisadda ka jirta yemen sida uu xusayo aadan sheekh xasan xuseen al ashari oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka qadiyadda yemen guud ahaan waxa mushkilada u keenaya ama adkeynaya ama tacqiidinaya wuxuu ahaa madaxweynaha cali cabdalla saalax soo dhimashadiisu waxay ka dhigan tahay xalkii oo bilowda ama xal deg deg ah oo la gaaro dhinaca kale waxaa dhici karto in arrinta ay sii adkaato oo dee xusiyiinta marka la yidhaahdo hadda ay ka takhaluseen cali cabdalla saalax waxay keeni kartaa in xusiyiinta laftoodii ay isballaariyaan oo cali cabdalla saalex wuxuu ahaa dhinacna xusiyiinta isbahaysa ayuu kula jiray dhinaca kalena wuxuu ahaa dhagaxa hortaagan iyaga marka guud ahaan sawirka guud markaad fiirisid aada bay u adag tahay xaaladda hadda dalka yeman ka jirto eecidna min karto ee halka ay bixi xaaladda u guuri doonto dalka yemen ayaa ka mid ah dalalka ay ku nool yihiin rayidka ugu badan ee hubaysan iyada oo qabaa'ilada ku nool yemen ay dhammaantood leeyihiin maleeshiya beeleed hubaysan waxaana jirta halis ka iman karta in dagaallo qabali ah oo kala duwan ay dhex maraan qabaa'ilka dalkaasi sida uu faahfaahinayo axmed iid obsiye khatartaasi way jirtaa waxay ku xidhan tahay markaa dalalka danaha kale markaa yeman sida ay u adeegsadaan markaa qabaa'ilka magaratay ka jira dalka yeman yeman waa dalka kooban qabiilo kala duwan oo hubaysan cali cabdulla saalax wuxuu ka dhashay qabiil la yidhahdo xaashid oo qabiilada ugu waaweyn yeman ragga hubaysan ee ka tirsan lagu tilmaamo tiradooda la gaarsiiy ilaa hal milyan oo qof hase yeeshee awoodihii qabiilkaas ayaa kala qaybsan oo qeyb waxay raacsan tahay markaa nin la yidhaahdo markaa waxaweyaan saadiq alaxmar oo markaa colaad ay udhexayso marka cali cabdalla saalex oo isaguna ka tirsan markaa ama lagu tirin jiray isagii walaalihiisba qolooyinkan alkhwaan muslimiin xisbiga islaaxa ka jira yeman qayb taasoo markaa ay jebiyeen qoladii xuusiyiintu oo dhulkoodi galeen meel la yidhahdo khamir oo xataa guryihii magara sheekha qabiilka markaa ay intay mino ku xireen ay burburiyeen qaar kale waxa weeyaan hogaamiyaasha jifooyinka ka tirsan qabiilkaas ayaa waxayba raacsan yihiin xuusiyiinta marka kala qaybsanaan baa ka jirta hub bay haystaan saameyn kala duwan oo caalamka iyo mid gudaha ka imanaysaa jirta marka mar walba waxa weeyaan taas waxay dhalin kartaa in uu qarax meeshii ka dhaco cali cabdalla saalax ayaa noqonaya hogaamiyihii carbeed ee labaad ee ku dhinta kacdoonnada xilalka looga tuuray madaxdii inta badan ka talinaysay dalalka carabta iyada oo labaatankii oktoobar sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii sidanoo kale loo dilay hogaamiyihii libiya mucamar al kadaafi
aad iyo aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duwa halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee v o a washington
subax wanaagsan markale dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa v o a shirkadda bestby oo ka ganacsata qalabka teknolojiyadda casriga ah ee dalkan maraykanka ayaa waxay xaafadda soomaalidu ay ku badan tahay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ka hirgelisay xarun lagu barto farsamada teknolojiyadda xaruntan ayaa ah tii labaad oo ay shirkadaasi magaaladaasi ka hirgeliso tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshe ay shirkadani ku rabto in gobolka minnesota ay uga hirgeliso toddoba xarumood oo lagu barto farsamada teknolojiyadda casriga ah haddaba madaxa dhalinyarada iyo arrimaha qoyska ee xarunta brian cole cabdiraxmaan mukhtaar ayaa u warramay wariyaha v o eda ee minnesota maxamuud mascade xaruntan aan furnay waa meel lagu barto tacliinta teknolojiyada waxaana loo furay sidaad og tahayba adduunku hadda wuu isbedelay shaqooyinku hadda ugu badan waxaa loo baahan yahay qofku inuu lahaado xirfad xagga teknolojiga ah labaatanka sano ee soo socdana boqolkiiba siddeetan shaqooyinka waxay u bahnaanayaan qofka shaqaalaha ah ama dadka shaqada loo abuuri doono inay yaqaanaan teknolojiyada wax la yidhaahdo ama xifrado technology ay lahaadaan taas awgeed ayaa waxaa keentay inaan anagu aan arrintaas anagoo ka baarandegaynaa inaan xaafaddii dhalinyaradii deganaa iyo caruurtii deganaa oo furno xarun lagu barayo tacliintaas furitaanka dabcan xarun technolojiga lagu baranayo ma sahlana yaa iska kaashaday sideese ku timid waa runtaa maadaama uu dhaqaalo badan uu galay wakhti badan uu galay waxaan la kaashanay shirkado waaweyn oo iyagu waxay ka ganacsadaanba technolojiga yihiin sida shirkadda best by sidoo kale waxaa jira hay-ado kale iyo shirkado kale oo women foundationka iyo triven shirkad la yidhaahdo oo xagga maaragtay dhaqaalaha iyaguna ku takhasusay ayaana garab istaagay waxaan arkayay goobta inay joogaan shaqaalo badan oo ka socday shirkadda best by xaruntan aad furteen qaabkay u shaqaynayso iyo sida looga faa'idaysanayo haddaad nala wadaagto xaruntan horta waxay furnaanaysaa lix cisho oo ka mid ah toddobada cisho ee toddobaadkii ku jirta waxaa la rabaa waqtiga carruurtu ay iskuulka ka soo baxaan niska dambe ama waxaa loo yaqaano waddankan after school programka inay dhalinyaradu ay yimaadaan dad marka waxaa jiro waxaan takhasus ku leh oo wakhtigooda tabarucaya oo qof walba oo dhalinyaro ah baraya wuxuu isagu jecel yahay waxaa ugu muhiimsan waxa weeye qalabka meesha yaalla dhalinyaradii inay ay bartaan wixii lama dhahayo war taaban kombyuutarkan wuu cusub yahay baahi internet ama qalabkii technolojiga uu cunugu u qabo ma laha hadduu rabo qaabka sawirada loo qaado kamaradihii ayaa yaalla oo suu doono oo uu tababaran karo haddii uu kombyuutar rabo inuu barto kombyuutarkii qalab uu ku kala furfuro iyo qaabkii loo kala furfurayey ayuu leeyahay hadduu rabo inuu video duubo oo maaragtay kadibna uu tifatiro oo maaragtay uu wuxuu ku dari karo wuxuu ka dhimi karo ku dhimo qalabkii ayaa meesha u yaalla iyo qofkii caawin lahaa marka waxaan rabnaa inta badan caruurteennu iyo dhallinyaradeennu technologyga way isticmaalaan si loo isticmaalana way yaqaanaan waxaan rabnaa maadaama shaqooyinka mustaqbalka ay noqonayaan kuna xiran yihiin technologyga inay iyagu ay bartaan ay noqdaan kuwii sameynaya technologyga waxaa ka jirta xaafadan soomaalidu ay ku badan tahay sider waxaa la yidhahdaa dhallinyarada ugu badan ee soomaali oo meel wada degan ayay halkan ku nool sidoo kalena waxaan la soconnaa dhallinyarada in dhibaatooyin fara badan ay badanaa ku dhacaan hadday noqon lahayd isdilka dhexdooda ah hadday noqon lahayd ku biirista kooxaha argagixisada iyo waxyaabaha la xiriira oo marar badan dhibaato ay dhallinyarada soomaalida gobolkan ay haysato barnaamijka noocaanihi muxuu ka tarayaa inay dhallinyaradu wadada wanaagsan koraan barnaamijka noocan oo kale walaal wuxuu ka tarayaa waxa weeye dhallinyarada inta badan hadday dembiye galaan ama haddii tacliintii ay gabeen ay ka hareen ama haddii ay inta badan la dhaho meelahay taagtaagan yihiin waxaa sabab u ah fursad la-aanta dhallinyarada haddii loo abuuro fursad haddii loo abuuro waxay jecel yihiin haddii loo abuuro dad soo dhoweynayo ay fahmi karaan oo baahidooda fahmi kara dhallinyaradu way ka faa'iidaysanayaan xaafadan laga furay xaruntan waxaa degan kun iyo siddeed boqol qof oo dhallinyaro ah oo da-doodu ay ka yartaa afar iyo labaatan waa dareemi kartaa culayska intaas dhan hadda inta badan garoonka ay ku ciyaaraan kubadda koleyga ayay soo buuxiyaan laakiin maadaama aan xarun technology u furnay waxaan rabnaa dhalinyarada siday basketboolkii kubadda koleyga u xiiseeyaan inay technologigana u xiiseeyaan fursaddaas ooga faa'idaystaan taas waxay keenaysaa marka in kubad keliya ayna tuurtuurin laakiin ay xifrado kale ay bartaan marka fursaddaa muhiima waxayna wax ka taraysaa fursaddaas qofka dhalinyarada markuu uu helo meel uu wakhtigiisa uu geliyo wakhtiyada ay firaaqaha leeyihiin waa wakhtigii bannaanka istaagi lahaayeen marka wax weyn ayay ka taraysaa madaxa dhallinyarada iyo arrimaha qoyska ee xarunta brian cool cabdiraxmaan mukhtaar oo u warameeyey maxamuud mascade markana kusoo dhowaada codka xasan aadan samatar iyo heeska waa lii addimay axadii codkaasi xasan aadan samatar iyo heeskaasi waa liii adima axadii oo ay fanaaniin fara badan qaadaan ayaa idaacaddeenii aroornimo aan kusoo gabagabeynaynaa bashiir abikar ayaa ah dhinacii isku duburidka barnaamijkii soo saarista saaka lahaa xuseen barre aadan iyo anigoo ah saare cabdi axmedan waa idinla socodsiinaynay tan iyo kulanti dambana nabadgelyo
tiraahdo iman maayo ma aadin halkaad ogsoon tahay haddaad i tiraahdo iman maayo ma aadin halkaad indhahaa habeenkii u ilaalinaayo dhamigeeda duunyada farteeda waayo habageesu